markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxayna la socodsiinayaa nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkeenii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinayaa nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray sida aad inooga barateen barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo qorteen iyo heese kala duwan daanduray warqadda ugu horraysa bal inoo soo qabo nuurow dhammaalka ugu horreeya haddaan qaato wuxuu naga soo gaaray nafiiso axmed xasan iyo hani axmed xasan iyo deeqa axmed xasan faysal axmed xasan iyo cibaado mataan maalin iyo deeqa cabdi qadar iyo liilaaf cabdinuur ugaas iyo leyla cali xuseen iyo cabdisalaan cali mataan iyo maxamed cabdi maxamed cali xuseen iyo xasan cali xuseen iyo daahir cali xuseen iyo axmed cali mataan iyo fartuun cabdisalaan dadkaasi dhammaantood waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan xamdi axmed xasan iyo cabaas cabdiqaadir cali oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara aamin ayaan leenahay dhambaalka dhankayga ugu horreeya waa hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah axmed cali guure khatra cali maxamed shiine cali maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye iyo weliba khadar maxamed jaamac dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha kale ah aamin cali maxamed iyo asma cali ibraahim oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco gaar ahaan hoteelka nasteexo khamiistii aanu ka soo gudubnay waa tahay asxaabtan waxay naga codsanayaan daandaa inaan u soo qabanno heesta mashxarad fanaaniinta maxamed axmed qoomaal iyo maryan mursal ciise nasiib wanaag waxaan filayaa in aanu hayno adiga ayaana ku daayay heesta ugu horraysa nuurow aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa heesta alkudhigeedu yahay mashxarad waxaa wadajir ugu luqaynaya maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal
wamahadaliyo maalin lagu farxee mudaniyo marwaa meherkoodii dhacay sacabiyo mashxarad madashuu aroos wamahadaliyo maalin lagu farxee mudaniyo marwaa meherkoodii dhacay marxabeeyo midigtays la hela sacabiyo mashxarad madashuu aroos أولاد مسؤول مسلم أهو دينه محمد يروداي مبتقو مولا خيدي سيو أولاد مسؤول مسلم أهو دينه محمد يروداي مبتقو مولا خيدي سيو miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal roda midab qurxoon
madaxeeragayo maangiyo midkii aqontiisa malad maxamed okahe
miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal roda midab qurxoon أولاد مسؤول مسلم أهو دينه محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو شعب مسؤول مسلم هو دين له محمد يهو داي مبتئو لولا خيدي سيو maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
maamuuska gacal muxab iyo jacayl ayay maxamadow adhow kuu qabtaa
maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
maamuuska gacal muxab iyo jacayl ayay maxamadow adhow kuu qabtaa
awlad masuula muslim ahoo diin leh maxamed iyo rooday murtao mawla haydin siiyo awlad masuula muslim ahoo diin leh maxamed iyo rooday murtao mawla haydin siiyo mankiioo iftiin ubixii mandheer iyo laas qoray ka muuqda midhiqsiga kumo
sinageed marariya dhirta oo magasho mirixii baxeen isla kugu masaay
aanu intaasi ku dhaafno heesta mashxarad fanaaniinta marya mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal daandahaye dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray mahad xuseen abtidoon iyo farxaan xuseen abtidoon cabdirasaaq xuseen abtidoon iyo maxamed xuseen abtidoon iyo suheyb axmed aadan iyo waxay idhahdeen cabdinuur axmed guuleed iyo safiyo xuseen abtidoon iyo axmed nuur xuseen iyo jamiilo cabdiqaadir iyo kowtar xuseen abtidoon iyo cabdulaahi maxamed iyo cali cabdikaafi maxamed cali cusmaan sumayo maxamed cali ruweydo maxamed cali iyo zaare maxamed cali iyo sabriin maxamed dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdiqaadir xuseen abtidoon iyo nasro maxamuud cibaar oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho waxay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey sagar cabdiqaadir allah ka dhigo tiisu weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo diinteeda waxtarta aamin ayaan leenahay tahniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya hooyo faadumo barre warsame iyo hooyo naley cabdi aabe sheekh cabdi maxamed iyo abaayo carfoon macalin aadan iyo carruurteeda abaayo sacdiye sheekh cabdi iyo abaayo cayne abuukar abowe ibraahim sheekh cabdi iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa daahir cusmaan xasan nuur muscab abuukar iyo yaxye cumar sheekh nuur nageeye iyo dad kale oo fara badan oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba ku kala nool waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan cabdulaahi sheekh cabdi maxamed iyo xaaskiisa deeqo cusmaan xasan nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe gabadhaasina waxaa loo bixiyey mariin ruun cabdulaahi sheekh cabdi mariin waxaan leenahay ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana nuur waxa uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalin oo jooga magaalada baydhabo janay waxaa kale oo dhambaalkan diraya muhaab cabdisalaan isaaq iyo cabdinuur cabdisalaan isaaq iyo cabdixakiim maxamed macalin iyo saciid yaasiin cabdiqaasim iyo maxamuud maxamed yuusuf dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdisalaan isaaq guurow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa saruwa cabdi aadan oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka baay waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigi kiisuu weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa wax tara aamiin ayaan anaguna leenahay hambalyo kale oo dhalasho ayaan hayaa waxaana dirayaa nafise axmed xasan iyo hani axmed xasan deeqe axmed xasan faysal axmed xasan cibaado mataan maalin deeqe cabdiqadar iyo ilaaf cabdinuur ugaas leyla cali xuseen iyo cabdisalaan cali mataan maxamed cabdi xakiim maxamed cali xuseen iyo xasan cali xuseen daahir cali xuseen axmed cali mataan fartuun cabdisalaan caashe ibraahim aadan jamaal axmed cusmaan dadkaasi waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan xamdi axmed xasan iyo cabaas cabdulqaadir cali oo uu wiil ugu dhashay dalka jarmalka allaha ka dhigo ayaanu leenahay wiilkaasi mid mustaqbal leh diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan ku nasanno daanda ee waxaan dhegaystayaasha usoo qabannay heesta dhoof jacayl waxaa ku luqaynaysa fanaanada xaawaki
dhoof jacayl udaranaa lahayo udaranaa dhoof jacayl udaranaa dhoof jacayl udaranaa lahayo udaranaa dhoof jacayl udaranaa maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeyayla maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeyayla dhana ima dhaafine dhuxiyo lafdabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhexyaala dhana ima dhaafine dhuxiyo lafdabartuna wadnahu waxaan dhuurayaa weli dabtuna ay sugaysaa waxaan dhuurayaa weli dabtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayhaygu diirana dhankaage waxaan dhuurayaa weli dabtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dabtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo diirana dhankaage dhadhamiyey kalgacal markii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhadhamiyey kalgacal markii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo tilka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waan wali waan rusugayaa dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo silka dhugmadiisa wacan kama dhargin waxaan dhuurayaa weli rabtuna ay sugaysaa waxaan dhuurayaa weli rabtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayhayo dhiirana dhankaaga waxaan dhuurayaa weli rabtuna ay sugaysaa waxaan dhuurayaa weli rabtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo dhiirana dhankaage waxaan dhuurayaa weli dhabtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dhabtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo dhiirana dhankaage waxaan dhowrayaa weli dhagtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dhagtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo dhiirana dhankaage
tahay aanu intaasi ku dhaafno heesta dhoof jaceyl iyo fanaanada xawakiin dhambaalkana waxaa uu noogu yimi nuur bashiir daahir caanaboore iyo ilyaas cabdisaalax iyo maxamed abuukar casayr iyo waxay yidhahdeen mahad kuwara iyo liibaan laki iyo cabdi abadley iyo maxamed weli jamba jamba ilkabitaane sabka iyo xamari sheekh ibraahim iyo ideyste maxamed xasan cabdi jilaal muudey iyo yaxyo cumar sheekh nuur iyo maxamed macalin aadan waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdulaahi sheekh cabdi maxamed iyo marwadiisa deeqo cusmaan xasan nuur oo gabar ay ugu dhalatay jowhar waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey marin ruun cabdulaahi soo barbaar ayay leeyihiin noqotay waalidka dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan annaguna leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diraya dadka kale ah saciid yaasiin cabdiqaasim iyo muhaab cabdisalaam isaaq khayrudiin eh, cabdisalaam isaaq iyo cabdiqani cabdisalaam isaaq maxamed cabdisalaam isaaq sayma cabdisalaam isaaq iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdixakiim maxamuud macalim iyo maxamuud maxamed yuusuf salmaan maxamed mursal iyo bayaadiir cabdirasaaq cabdulqaadir habaryaer saadiro isaaq mursal iyo habaryaer umaamo isaaq mursal iyo habaryaer khayre cabdi xasan iyo habaryaer haadiye cabdi xasan waxaa kaloo ku jira adeer suleymaan isaaq cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dad kale oo aad u fara badan dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan macalim cabdisalaam isaaq gurow iyo xaaskiisa sarwe cabdi xasan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaasi oo aysan magaciisa soo she- soo sheegin waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhaantaha iyo heesa xigta heesta aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa hees ay wadajir u wada qaadayaan kaston iyo aamino dhol
Thank you.
waxaan filayaa in aad ka hesheen heestaasi ay ku luqaynayeen fanaaniinta amine dhowl iyo kasta halkaad nagala socotaan waa v o a dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa nuur waxaa noo baaqayaa dayib ibraahim sheekh cabdi iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan xaaji sharaxaaye iyo waxay yidhaahdeen macalin cabdi hire iyo xaaskiisa iyo faadumo sheekh maxamed salaad iyo hooyo zaynab cabdulaahi iyo xildhibaan yuusuf maxamed guraxa iyo waxay yidhaahdeen axmed cabdi shariif iyo xaaskiisa iyo sheekh cabdirasaaq macalin xuseen iyo macalin axmed macalin iyo cabdi qani cawil oo loo yaqaano qoobey iyo sambuur dhabarey iyo xaaskiisa iyo maxamed xasan kamiin iyo cabdikariin xasan sheekey iyo hibo cambe dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan duunya daafiheeda waxaana ay jecel yihiin in ay hambaleeyaan siraaji sheekh maxamed salaad iyo hibo nuuro oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebbana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan anaguna leenahay haatanna waxaa noo baaqaya macalin cabdinaasir hirre iyo xaaskiisa oo macalin xuseen gooni iyo aabbo cabdulaahi macalin xuseen hooye zaynab cabdulaahi fadhiid aadan goodax gooni guure iyo cusmaan goodax gooni guure iyo weliba hooyo xaawo siyaad waxaa kaloo ku jira dadka diraya faadumo sheekh maxamed iyo kowsar goodax gooni cabdimaxamed aadan kaare iyo mawliid idriis garoodi cawil ismaaciil cabdi sheekh saalax diin sheekh maxamed daahir shide dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo soomaaliya ah iyo dibaddaba waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan lamaanaha kale ah siraaji sheekh maxamed iyo hibe maxamuud cumar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beled xaw gaar ahaan xaafadda sideedaad waxaanu leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin dhambaalkanna waxaa uu ku bilowday waan idin salaanay dhammaantiin waxaan kala nahay cabdisalaan cabdiqaadir kajoje iyo cabdiqaadir duraan cabdi iyo cabdiraxmaan abshir maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdinuur kile shariif loo yaqaan iyo ayuub cabdiraxmaan saciid iyo bashiir cabdinuur huruuse iyo macalin maxamed xuseen bukhaari iyo macalin maxamed jabane iyo macalin saciid caweer macalin cabdinuur cusmaan dhegacadde macalin axmed maxamed cilmi iyo macalin asad axmed iyo macalin saciid maxamed cigaal macalin maxamed cabdi xaari dhammaan asxaabta iyo ardada maamulka galdogo primary and secondary school waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay iyagoo isku duuban taaniid ay wada gaarsiiyaan ustaad cabdinuur cusmaan aadan iyo marwadiisa caaisho maxamuud cabdi sahal oo meherkoodu uu ka qabsoomay galdogob waxayn leeyinahay idin horseeda meherkaasi guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay daanduley dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxaa diraya abte cali macalin cabdi iyo abte saciid macalin cabdi abte uweys macalin cabdi iyo habaryar caasho macalin cabdi hooyo sacdiye macalin cabdi adeer ilyaas sheekh axmed iyo cali katiin macalin hureyre cabdikariim macalim hureyre iyo cabdiraxmaan macalim hureyre iyo cumar macalim hureyre iyo cabdiweli macalim hureyre cabdiraxmaan ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira mucaad ismaaciil shariifa juweyriya iyo sowda macalin hureere dhammaan reer jaamac gariir oo kala jooga daafaha dunida waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan ismaaciil macalin hureere iyo sahar muuse aadan oo ay gabar ugu dhalatay degmada bandiiradley ee gobolka mudug afar iyo tobankii bisha novembar ee sanadkan labada kun iyo labaatanka ducada iyo magacuba waa xaggiina magaca idinka ayaan idiin daynin laakiin ducada waxaan leenahay ha noqdo dhallaankaasi kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashan aan u soo qabanayno nuuro waa heesta halkudhiggeedu yahay faadumo aan u diro taar waxaa ku luqaynaya maxamuud sheekh cali gaywarow heestaasi macaan ayaan dhegaystayaal idinkaga tegi doonaa tan iyo toddobaadka dambe waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaayo nabadgelyo
cabku feexdanaagahaa falagii daruuriga filaan waysadoodani ma fartumadooda falanaa lahayow laba isfiirsanaysa kuwa kala faniijo ka faa'iidaysanay waxay ula fadlinayaan faraska ugu joogaan inay kala faadduumaan kala faadtaxaystaan fahmi waayey anigu ye hayska farandulaysoye faclo iyo jacaylkeed ma ka faraaxashaa horta horta yaanan fududan yaanan fududan horta horta yaanan fududan yaanan fududan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumo aanu dirotar aad buu mahadsan yihiin nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandure oo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha inala socodsiinaya ay kuwaasi ahaayeen